yexesqel cutubka afartanaad sannaddii shan iyo labaatanaad ee maxaabiisnimadayada sannada bilawgeedii bisha maalinteedii tobnaad sannaddii afar iyo tobnaad markii magaalada la qabsaday dabadeed isla maalintaas qudheeda waxa ay dul saarnayd gacantii rabbiga oo halkaas buu i keenay waxyaalihii ilaahay tusay wuxuu igu geeyey dalkii reer binu israa'iil oo wuxuu i saaray buur aad u dheer taasoo dhankeeda koonfureed ay wax magaalo dhismaheed u eg ku yiileen oo isagoo halkaasu i geeyey oo bal eeg waxaa meeshaas joogay nin naxaas u eg oo gacanta ku hasta xadhig laga sameeye geed linen la yidhaahdo iyo cawsdur wax lagu qiyaaso oo iriduu soo istaagay oo ninkii wuxuu igu yidhi wiilka aadamow waxyaalahaan ku tusi doono oo dhan indhaha ku fiidhi oo dhegaha ku maqal oo qalbiga geli waayo waxa halkan lagu keenay inaan waxyaalahan ku tuso oo waxa alla wixii aad aragtid oo dhanba reer banu israa'iil u sheeg oo bal eeg daarta dibaddeeda oo dhan waxaa ku wareegsanaa derbi oo ninka gacantiisana waxaa ku jira cawsdur wax lagu qiyaasa oo dherarkiisu yahay lix dhudhun oo dhudhun kastaaba yahay dhudhun iyo taako markaasuu daarta ballaarkeedii qiyaasay oo cawsdur buu ahaa oo sarajooggeedina wuu qiyaasay oo cawsdur buu ahaa oo wuxuu yimid iriddii xagga bari u sii jeeday oo jiraanjiradeedu fuulay oo wuxuu qiyaasay iridda marinkeedii oo ballaarkiisu wuxuu ahaa cawsur oo iridda kale marinkeedina ballaarkiisu wuxuu ahaa cawsur oo qolad kastaba dherarkeedu wuxuu ahaa cawsur oo ballaarkeeduna wuxuu ahaa cawsur oo qoladahana waxaa u dhaxeeyey shan dhudhun oo marinka iridda oo balbalada iridda u dhoweyd dhankiisa gudaha wuxuu ahaa cawsur haddana wuxuu qiyaasay iriddii balbaladeedii oo daarta u jeeday waxayna ahayd cawsdur oo haddana wuxuu qiyaasay balbaladii iridda waxayna ahayd sideed dhudhun tiirarkeeduna waxay ahaayeen laba dhudhun oo iridda balbaladeeduna daarta ayuu jeeday oo iridda xagga bari qoladaheedana waxay ahaayeen saddex dhinac ku taal iyo saddex dhinac kale ku taal oo saddexdooduba isku qiyaas bay ahaayeen oo tiirarkuna dhankan isku qiyaas bay ku lahaayeen oo dhanka kalena isku qiyaas bay ku lahaayeen oo haddana wuxuu qiyaasay kaatiinkii iridda ballaarkiisii wuxuuna ahaa toban dhudhun oo iridda dhirarkeeduna wuxuu ahaa saddex iyo toban dhudhun oo qoladaha darafkii ka horreeyey dhinaciisuna wuxuu ahaa dhudhun oo darafkii dhinaciisa kalena wuxuu ahaa dhudhun oo qoladaha dhinacooduna wuxuu ahaa lix dhudhun oo dhinaca kalena wuxuu ahaa lix dhudhun oo haddana iridda qolod saqafkeed ilaa qolod kale saqafkeed ayuu qiyaasay oo ballaarkuna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun albaab ilaa albaab oo haddana wuxuu qiyaasay tiirarkii oo ahaa lixdan dhudhun kuwaas oo gaadhay tiirkii badhxaddii iridda ku wareegsanayd oo gadiinka iridda laga soo galo hortiisa iyo ilaa barxadda iridda hoose inta u dhaxaysa waxay ahayd konton dhudhun oo daaqado cariri ah baa ku jiray qoladaha iyo tiirarkooda iridda hoose ku wareegsan iyo meelaha dedan oo sidaas oo kale daaqaduhu xagga gudaha way ku wareegsanaayeen oo tiir kastana waxaa lagu xardhay geedo timireed markaasuu barxaddii dibadda i geeyey oo bal eeg waxaa ku yeel qollado iyo dhul sallax ah oo barxadda ku wareegsan loo sameeyey soddon qallodood ayaa dhulka sallaxa ah ku tiil oo dhulka sallaxa ah oo irdaha dhinacooda ku yil oo irdaha ka soo hor jeeday waxuu ahaa dhulka sallaxa ah oo hoose markaasuu qiyaasay ballaarkii iridda hoose horteeda iyo tan iyo barxadda hoose horteeda dibadda ah xagga bari iyo xagga waqooyi oo wuxuu ahaa boqol dhudhun oo barxaddii dibadda iriddeedii xagga waqooyi u sii jeeddayna wuxuu qiyaasay dherarkeedii iyo ballaarkeediiba oo qolladaheeduna waxay ahaayeen saddex dhinac ku taal iyo saddex dhinac kale ku taal oo tiirarkooda iyo meelahooda dedan waxay la qiyaas ahaayeen iradda koowaad dherarkoodu wuxuu ahaa konton dhudhun oo ballaarkooduna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun oo daaqadahooda iyo meelahooda dedan iyo geedahooda timireedba waxay la qiyaas wada ahaayeen qiyaastii iridda xagga bari u sii jeedday oo waxaa loo fuulay jaraanjaro toddoba tallaabo ah oo meelahooda dedanna way ku hor yiileen oo barxadda hoose iriddeeduna waxay ka soo hor jeedday iriddii kale oo xagga waqooyi iyo xagga bari jirtay oo irid ilaa iridda kale ayuu qiyaasay waxayna ahayd boqol dhudhun oo haddana wuxuu i geeyey xaggii koonfureed oo bal eeg waxaa ku tiil irid xagga koonfureed u sii jeedda oo tiirarkeedii iyo meelaheedii dadnaa wuxuu u qiyaasay sidii ay qiyaastaasu ahayd oo kale oo iyada iyo meelaheeda dadan oo ku wareegsanuba waxay lahaayeen daaqado oo waxay u ekaayeen daaqadahaas kale dherarku wuxuu ahaa konton dhudhun oo ballaarkuna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun oo waxay lahayd jaraanjaro toddoba tallaabo ah oo loo fuulo oo meelahooda dadanna way ku hor yiileen oo waxay lahayd geedo timireed oo mid dhinacan kaga yaal midna dhinacaas kaga yaal oo tiirarkeeda ku xardhan oo barxadda hoosena waxaa ku dhex yeel irid xagga koonfureed u sii jeedday oo irid ilaa iriddeeda kale ayuu xagga koonfureed u qiyaasay waxayna ahayd boqol dhudhun markaasuu barxaddii hoose oo iridda koonfureed ku agtiil igeeyey oo iridda koonfureedna sida qiyaastaas oo kale uu qiyaasay oo qoladaheedii iyo tiirarkeedii iyo meelaheedii dadnaaba sidaas oo kale uu qiyaasay oo iyada iyo meelaheeda dadan oo ku wareegsanuba waxay leeyihiin daaqado oo dhirirkeedu wuxuu ahaa konton dhudhun oo ballaarkeeduna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun oo meelaha dadan oo ku wareegsan dherarkoodu wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo ballaarkooduna wuxuu ahaa shan dhudhun oo meelaheeda dadannu waxay u sii jeedeen xagga barxadda dibadda ah oo tiirarkeedana waxaa ku xardhanaa geedo timireed oo jaraanjarada loo fuulana waxay lahayd siddeed tillaabo oo haddana wuxuu u dhex geeyey barxaddii hoose oo xagga bari u sii jeedday oo iriddina wuxuu u qiyaasay sidii qiyaastaas oo kale oo qolladaheedii iyo tiirarkeedii iyo meelaheedii dadnaaba waxay wada lahaayeen qiyaastaas oo kale oo iyada iyo meelaheedii dadnaa oo ku wareegsanaba waxay lahaayeen daaqado oo dhirarkeedu wuxuu ahaa konton dhudhun oo ballaarkeeduna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun oo meelaheeda dadanuna waxay u sii jeedeen barxadda dibadda xaggeeda oo tiirarkana waxaa ku xardhanaa geedo timireed oo dhinacan iyo dhinacaasba kaga yiil oo jiraanjirada loo fuulana waxay lahayd siddeed tillaabo markaasuu iriddii waqooyi geeyey oo sidaas oo kalu u qiyaasay qoladaheeda iyo tiirarkeeda iyo meelaheeda dedan oo waxay lahayd daaqado ku wareegsan oo dhirirku wuxuu ahaa konton dhudhun oo ballaarkuna wuxuu ahaa shan iyo labaatan dhudhun oo tiirarkeedu waxay u sii jeedeen barxadda dibadda xaggeeda oo geedo timireed ayaa tiirarkiisa dhinacan iyo dhinacaasba kaaga hardhanaa oo jiraanjarada loo fuulana waxay lahayd siddeed tillaabo oo waxaa jirtay qolad albaabkeedu ku agyiil tiirarka iyo ridaha oo halkaasaa qurbaanka la guba lagu mayray oo balballada iridda dhinaceedan waxaa yiil laba miis oo dhinaceedaasna waxaa yiil laba miis si korkooda loogu gowraco qurbaanka la gubo iyo qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka oo dhanka dibadda ah ee kadinka iridda waqooyi loo maro waxaa yiil laba miis oo dhanka kale oo balballada iridda u dhowna waxaa yiil laba miis oo kale iridda dhinaceedan waxaa yiil afar miis oo dhinacaasna waxaa yiil afar miis oo kale kuwaasoo ahaa siddeed miis oo allabaryada lagu dulgowracay oo waxaa jiray afar miis oo dhagax la qoray laga sameeyey oo allabariga la gubo lagu dul diyaariyo oo dhirirkoodu wuxuu ahaa dhudhun iyo bar ballarkooduna wuxuu ahaa dhudhun iyo bar sarajoogsigooduna wuxuu ahaa dhudhun oo korkoodana waxaa la saari jiray alaabta qurbaanka la gubay iyo allabarigu lagu qalo oo waxaa gudaha ugu xidhnaa qabatooyin ballaarkoodu taako yahay oo ararahooda oo dhan kaga wareegsan oo misaaskii korkoodana waxaa saarnaa hilibkii qurbaanka oo iridda hoose dibaddeedana waxaa ku yiil qolladihii kuwa gabya oo barxadda hoose ku yiil oo mid waxay ku agtiil iridda waqooyi oo waxay u sii jeeday xagga koonfureed oo tanna waxay agtiil iridda bari oo waxay u sii jeeday xagga waqooyi oo wuxuu igu yidhi qolladan xagga koonfureed u sii jeedda waxaa iska leh wadaadada daarta taladeeda haya oo qowlada xagga waqooyi u sii jeedana waxaa iska leh wadaadada meesha allabariga taladeeda haya oo kuwaasu waa reer saadoq oo reer laawi ka mid ah oo rabbiga ugu soo dhowaada inay isaga u adeegaan oo haddana wuxuu qiyaasay barxaddii oo dherarkeedu yahay boqol dhudhun oo ballaarkeeduna yahay boqol dhudhun oo afar gees ah oo meeshii allabariguna daartay ka horraysay markaasuu balballadii daarta igeeyey oo wuxuu qiyaasay balballada tirarkeedii oo dhinacan wuxuu ahaa shan dhudhun dhinacaasna wuxuu ahaa shan dhudhun oo iridda ballaarkeeduna wuxuu ahaa saddex dhudhun oo dhinacan ah iyo saddex dhudhun oo dhinacaas ah oo balbalada dherarkeedu wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo ballaarkeeduna wuxuu ahaa kow iyo toban dhudhun oo jaranjaro baa loogu fooli jiray oo tiirarka waxaa ku ag yiil tirar waaweyn mid dhinacan kaga yaal midka kalena dhinacaas kaga yaal